idaacadda warsane magaalada baydhabo iyaanu dhegeystataan ramadaan kariim meel walba weysan rugtaan billi barakaysanayd ee ramadaan qeybkii koowaad ama maalintii koowaad iyo geedkani badkii ilaahay ajar ee nasiix ku idaacadda warsan walibaa ku bilaabda doonee tartan aqooneed markaasan dhexeeya xaafado magaalada baydhabo ka kooban tumanka xaafadood welina uu ka bilaaban doonay tartanka lamada xaafadood ee shal ee bardaale ee iyo horseed ee bardaale ee iyo horseed ee uu ka tartanka ka bilaaban doona barnaamijkii tartan aqooneedka ee idaacadda warsan oo uu ka bilaaban doona waliba diyaarle ee daadihintiis muxudiin xasan maxamed muxudiin xusni
mahadsantaa cabdulaahi aadan nuur jecelo bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh minfayla dhegeystayaal ramadaan kariim ka dhawaada barnaamijka tartan aqooneedka ee shabakada warbaahinta warsan oo bilwalba oo ramadaan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo aan ku baratayn uu ka iyo barnaamijka daafuru doona oo ilaahay raala ka nagada xaafado magaalada baydhabo ayaa ka tartami doonaan inta bilo barakaysan ee ramadaan uu ku guda jaraho ilaahay raala ka nagada sida caadinahaytiba uu ka tartanka oo laka daafuru doona xaafado shal e bardaale e iyo horseed e yaa uu ka kadaafuri doono barnaamijka oo ilaahay raala ka nagada barnaamijka tarta aqooneedka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo miba ee kotaabagelintiisu kaa labaayeen shabakada warbaahinta warsan iyo guddiga garab walaal saas oo kale dhiniga su-aalo inta barnaamijka bilo ramadaan guda jira weliba diyaaratay jaamacadda koonfurta soomaaliya barnaamijka intaanu guda galna sida caadada ee weliba nindaha furu doone oo barnaamijka uu ka martaninka ah gudoomiyaha maamulka waana ee doga degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin si barnaamijka ninka daha furo kabacdina inu guda galna tartanka daadiyiintiis marka hore waliba hadhawaaye gudoomiyaha degmada cabdulaahi cali watiin gudoomiyaha warsanka ka dhawaa kubacda bal tartankun xaafadoo le in sheega lahayti iyo dahfurka barnaamijka walakowka eedan
marka baadilmaanbaliyo ninkalada kasii hambaray maraysa idaacadda warsan barnaamijka baadigeeda ee in tartan geesigeeda xaafadaha magaalada baydhabo taasoo soo caadeen ramadaan kasta boga jiro waana muhiim in bulshada ku nool magaala baydhabo ku nool si marka bulshada meeshaas barnaamijyo badan loo buuxa ama aqoon-isyaasha badan soo gudub marka hadoo dhamaanti maybuhambaliya hantartanfagegaaga yohambaliyola kalamaamibarhambaliya kansidamibuhade ila insha allahu de guura maybuhtimrajeya tiistimbutartamagamaybuhanguuri kulle milalhadoonta lankilanguuriysi wala faa'iide languuriysi sumayba wala faa'iide insha allah dhamaantay guurasimraje insha allah
waayahay eedaa mahadsanta gudoomiye kiinku mahadnagaana waqtiga qaaliga adan hortii kaasimi bahaye gudoomiyaha degmada baydhabo waana ee doga magaalada cabdulaahi cali watiin oo barnaamijka tarta aqooneedka raadiyaha warsan indaha furaay barnaamij kasoo horeysiinka sheegayba weliba taabageliyaha guddiga garab walaal jaamacadda koonfurta soomaaliyana dhiniga su-aalo iyo diyaariy doonta muddada barnaamijka usaad daraaraho ilaa raalkanagada weliba xaqiijiyaane marka hore xaafado uu ka tartanka hameenka koowaad ee bilo barakaysan ee ramadaan unka dahafuraan intii khadka ka jaray in kale balse wali siaana marka hore gudoomiyaha guddiga garab walaal yaxya macalin yuusuf wal yaxya dhawaaw walina ku warmaase bal soonkii hore kaalinta garab walaal ku qaadeen tartanka daadiintiis iyo hadaladiisiinku ka eedan ee tartankii saddexaad oo garab walaal idaacad warsan taabageliyahayd
waliba laha dhamaan muslimiinta meelkasta joogaa ramadaan kariim gaar ahaan reer koonfur galbeed waliba laha meelraain sheega hambaliyo hambaliyo ramalaa maqtiya wali kale inta waxaan mariyey alle subxaana watacaala oo niwaafid sadexdina noqon barnaamijkii oo aqooneedka reer koonfur galbeed meba lahaa meel raay barnaamijkii barnaamijka guuleysada inagadii walibasan lahaa marka ini oo wali oo bani aadan leena oo dhaliil ee la sheegado korumaylaraa in sheegada ka xaafado dadka tartamayaan waliba lana ini oo wali oo ku qabaan kolley la dareeraan barnaamijyada sharci jira garab walaal asxaabta guud ahaan meel kasta dunida kurban waliba lahayoon iyo maal taageeradiyo eed iyaga aan mahadsantiin sanadka saddexaad meel araa aan sheegay oo ilaahay inin suurtagelino qabana saas oo kale idaacadda warsan meel araa aan sheegada madaxdiya ilaa iyo meel kasta iyo ruwayan waliba lahaa hambalyo saasoo kale intaa ku dhawaay sanadkan haddii ilahay raale kanayo jaamacadda koonfurta soomaaliya magaalada baydhabo iyo barnaamijka ku cusub sidaan wali balana meel raayan sheegaada kolley siina hadhawaada maamulka jaamacadda koonfurta soomaaliya saasoo kale walintan ku hambaliyeeyey oo barnaamijkan meel raayan saxirlaan ee meel raayan sheegaada oo anfududayahay markasta agaasimaha idaacadda warsan hilaal sheekh shuceeb waliba lahaa agaasimiya idaa mahadsantaa weli kale islaan hawd aan marsiyey saas oo kale gudoomiyaha degmada baydhabo cabdullahi cali watiin weliba kalaha gudoomiya adeen iyadaa mahadsanta si barnaamijka ninka furti weliba rajeeyay marka inay ilaahay barnaamijka nin fududaa insha allahu ilahay ku toogan may mar kasta kanagaane ani oo sharciga oo yaala barnaamijka tartanka iyo un hogaansamaan dadku ku qeyb galayaan meel raayan sheegad barnaamijka tartanka xusni waliba kalaha adeen iyadaa mahadsanta iyo abwaanada abwaan jakole warow saas oo kale saas oo kale cabdullaahi jecelow farsamayaqana idaacadda guud ahaan wariyahena qaaliga ah meel araa in sheegada rog adaaga mukhtaar daymar saas oo kale meel aha in sheegada adina iyada aan mahadsantaa iyo guddiga garab walaal oo hadda kursoon stuudiyaha yoona waliba lahaa meel araa in sheega siin salaamintiin marka wali meel ha gebagabaayay barnaamijka oo aan oo ka eedinahay habeenkan ayaan taha gebagabaaya insha allah iidan ama hasantiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
ciidan mahadsanyi gudoomiyaha garab walaal yaxya macalin yuusuf oo hadaladiisa meelaha ku jeesdaay daafurka barnaamijka si gudoomiyaha degmada baan mahadnagaana xaafado xaqiijiya marka hore wali kaloo mahadnagaana guddiga garab walaaltiinka kula rooga oo inta barnaamijka la barakeysan ee ramadaan stuudiyahani la roogi doono oo karoogta hada doonan xuseen cali nuur iyo maxamed salaad axmed iyo saliime sheekh shuceyb wali kaloo mahadnagaane macalin cali oo isaguna barnaamijka runtii kaalimo badan ku jeysadahay xaafado xaqiijiya marka hore in weerayha xaafadda bardaale ee halow bardaale halow horseed ee waayahay eedasin ku mahadnagaana bardaale iyo horseed sida waktigan dhoortayn waliba rajeeyaan xaafado kale inta siinka daysada doonan insha allah wali kaloo siin ku codsadaane tartan ixtiraam leh degan intay muujidaan shuruucda ama nidaamka barnaamijka indegsin iyo waliba naga doone wali rajeeya xaafado inta safeelen muujsadahayaan bardaale e iyo horseed e shuruudo barnaamijka waliba ku mid ahaa xaafad kasta oo hameenkaas tartanka ku qoran waliba lagu faday intii saacadda midii ata saddex sac labaatan ishan qadsho ama teleefoonka markaas lahaa kula xiriirow la helo oo diyaar haadan xaafadii markaas tartanka hameenkaas leh oo uun khadka teleefoonka kuwaayna saacadda midii hadeerta saddex sac soddon ishan oo unan ka tiragalnay su-aalo unka horeyta inta una barnaamijka ka furna wala rajaana intii forfid ka qaadan doonta xaafadii markaasay xaadir ah saacadda forfidka xaafada unan dul qaadaan waliba waa saddex sac labaatan ishan iyo la fada intii xaafado una khadka teleefoonka kaamin xaafadii la waayay muddo saacadaha deerta saddex sac soddon iyo shan xaafadii markaas xaadir ah iyo forfid sii doona wali kaloo shuruudo ku mid ahaa sida caadadahaytiba ee tartanka bilkasta waqtiyada la dhaafa un hakuwadni su-aalo waliba kanaga doone muddo saddex jeer ah sugitaanka jawaabo xaafado sida markii horeba una kuwada jirnayan haadaas lamadagayga iyo xaafad kasta sugi doono su-aalihi xaqilata inta jawaabta ka sugna faa'iidaysi daqiiqad iyo walba marle dhawaaqa keliya oo un kuwaraana iyo sugaana hoobana dheegwaayt waliba waa ku wareejiyaan halmar eraana su-aalo faa'iidaysiga xaafati balaayo kubacda waa bandhigo ay tahay gudabaana ee wali karo shuruudu kuma dhaha hab wal tabatan ama su'aala una san weydiini ee jawaab aan hayno haba meel araay meel la ka sheega si isinsiin la nagata telefoon gaar ee jira oo unan ka talagalnay inta barnaamijka dareera la haweeri doona ee telefoonkaas oo ah telefoonka agaasimaha hilaal sheekh shaceeb shan konton iyo todoba toban iyo todoba labaatan nambarka hob isin waltabatan inta barnaamijka lagu guda jira fariintan inka dhaafo kortan ama haweero kortan wali waaye wirli hal shan konton iyo todoba toban iyo todoba labaatan wala iska dayaane inta barnaamijka dareera inta una xaleyna ama siin ku qanciina jawaabta isin dhibitaan waaba tasaxeeta iyo hooba kale wali kale oo intaas dheer wala iska dayi doona intii maalinta dareerta barnaamijka la xaliyi doono walaa kala dheeri ah laakiin wala iska dayana badanaa inta islaamiinkaasba qanciina hooba inta barnaamijka dareera ha sheegtan jawaabta isin diidan intaas yaa kucodsadaan xaafado intayna la dhooran markale wala in weeray xaafado bardaale ee iyo horseed ee si uun inguda galna barnaamijka halo bardaale halo horseed waayahay su-aalo waliba nagada doonana qof kasta wal xaq in waalada doona toddoba su-aal wadarta guud ee su-aalo lamada xaafadood ka tartama doonaan iyo waliba nagada doonana toban iyo afar su-aalood xaafad kastana todoba su-aalo xaqmilata waliba jiro doona su-aalo kale oo dhegeystayaalka barnaamijka tartanka la dareer uunan ka taragalnay dhextaal aanise oo abaalmarin la bii doona oo ilaaraa la kanagada waliba siyay lamada abwaan oo barnaamijka sida caadada haytabiyoona tartankii hore nin kula qayb galay warqado tuuro doona oo lamada xaafadood oo a iyo b ka qoran xaafadii ama abwaankii hakatoosta warqado ee iyo xaafadu ismarkaas la jara su-aalo koowaad ka bilaaba doona marka marka hore la weydiiyey horta xaafado yar shal taageersanyiin weerow hadhawaaw bal xaafado bardaale ee iyo horseed ee xaafadada ita bardaale ee miya waayahay abwaan jaakole xaanshida waysan sii doona laakiin maya warqado a ibiya ka qoran warqado a ibiya ka qoran qofkii ee dhobsada iyo xaafadiis su-aalan koreyd ka bilaabaan marka weerow horseed ee waaye marka lamadaas warqadood digana kulay digana san araga haan qabsada ما هو ايه ينبت اني باللاوي هو كتير ينبتون ايه ينبتون
jaakole ee waay somaa anina babo berki kalo mana dhini kalo mana nin hakiigu waayahay taas maxaan u sheegay waaye bardaal ee intii ka bilaaba doona aha su-aale aan furayta ee tartanka halo bardaale bardaal ee su-aalaan ku horeyta ee tartanka uu ku waa su-aal diini ah sina siban waalatan intii tartanka guutaantis la siinka daha furo su-aalii koowaad waa diini dhaga fura su-aal wali bandhiyaasa sidatan sheeg magaaga lankii dili cumar binu khadaab mar lamaad siinka nogoy bardaale ee su-aalo waa diini sheeg magaaga lankii dili cumar binu khadaab mar saddexaad sheeg magaaga lankii dili cumar bin khadaab wali rajaana bardaale ee intii jawaabta halaala doontaan insha allah
buuga tartanka barkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka barkaa ku gal baratangaa jare kow bilaawa hataa liis bilaawe berkaa ay ku bane كوكو بلاوة حتى ليش بلاوة بركة أي كوباني اللي بعد الايه اللي بعد الايه كبابانيه اللي بعد الايه اللي بعد الايه كبابانيا زين ما الفدايو هو البرشي وجيل الكون بين الفدايو هو البركي بجيت لقالكوي بين الفدايو هو البركي بجيت لقالكوي بين الفدايو هو البركي بجيت لقالكوي
halow bardaale ee
Hello, raadi warka.
jawaabta Allah Taala su'aal jawaabta sideen mana galaase Abu Lu'lu al-Majusi ama Abu Lu'lu al-Majusi.
mar lamaad ka nag
Insha Allah hadii marlama kana mana galaase Abu Lu'lu al-Majusi ama sab hadii kala ma akhriyo Abu Lu'lu al-Majusi.
sax iyo qalad cabdulaahi jecelo
waayahay ee, tartan aqooneedkii bila barakaysan ramadaan yaa uu kunin bilaawday xaafado tartamaha bardaale ee iyo horseed ee uu soo haleeyay horeeytii oo diini ahayti ee laga bilaabay xaafada bardaale ee waliba markaas iyo NDS Sheikh lankii dili Cumar ibn Kha- Khadaab ee, xaafada bardaale ee su'aali lu weydiiyey si sax ayaan ku jawaabeen walina saasi u ka heleena lama dhibcood هل والله تبرنا من ساوى يا سادة قرمة هليقة هلا فولا بس ما هدي بلاوتي أود دام كل حقنا تعب لبد بعود بردال ووين تو هاي دين دقي شرقان كبب أوف تايلور يا يدين دقي كقاتا تون وحايدين دقي قامت وياه تون وحايدين دقي السحاب كم بني لبعد بعود عهي باب بلاوتي نحن هالفرعية ها
waayahay abwaan jaakol eedan umahadsanta su-aalo lamaad ee diiniga ee weliba iskulaha horseed ee halow horseed ee
Hello, raadi warka.
horseed ee su-aalii koowaad oo dhinigin nagada doonta su-aal diini ee aan diyaar garooba guutaan tartankana nagadaasa su-aalii lamaad welibaan dhiyaasa sida tan sheeg lankii dili cali binu abi daalib mar lamaadsiinka nago sheeg magaaga lankii dili cali binu abi daalib mar saddexaad horseed ee weliba sheegaasana magaaga lankii dili cali binu abi daalib welisinku rajeena jawaabta intay haleela doontan insha allah
ayluku badinay hoy ayluku badinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare koko bilaawa hataa liis bilaawe berkaa ay ku banee koko bilawa atalis bilawe berka ay kubane alli badan e alli badan e kababaniya alli badan e alli badan e kababaniya mal padayo wal barshi bajel galko فيهم الفضايو فوق البركي وجيت لذلك فيهم الفضايو فوق البركي وجيت لذلك ديك من فضايو فوق البركي بجيت لقالكم
hallow horseed eeg
هلو راجع ورسة jawaabta
اللهم وفقنا للجواب إن شاء الله سؤال سجابتين من غراسة عبد الرحمن ابن ملجم kanag mar kale jawaabta
عبد الرحمن ابن ملجم sax iyo qalad guddiga iyo cabdullaahi
waayahay su-aalii lamaad oo diini hayti ee la weydiiyey xaafadda horseed ee si sax ayaan ku jawaabeen walina markaasi saas ka helaynaa lama dhibcood
horseed lama dhibcood beella beella baraa waa tihiin bilaaw bismillaah bilaaw waaye lama dhibcoodna bilaaw lamada bilood laakiin markaa hadda bastaanlima dekahaa ana iskaxaliye waaye
waa hungurmi hungur ana iskaxaliye ma dhiibe gabeeleer dhige
waayahay weeroo idan maasinin su-aalaha daraarta weliba isku laha bardaale ee hallow bardaale
هلو راجع ورسة
bardaale ee dhiga fura su-aali lamaad ee tartanka uu ka dhiniil kalena nagadaasa su-aalii saddexaad guud ahaan tartanka welibaa nagada doontay su-aalaha siinka daraarta su-aal biology ah welibaan dhiyaasa sidatan sheeg aabbaha ama awka cilmiga biology-ga mar lamaa tooba siinkanaga sheeg awka cilmiga biology mar saddexaad bardaale ee weliba lasiinku fadeey su-aal biology oon dhiyaasa sheeg awka cilmiga biology-ga magaasha lasiinku faday insha allah wala rajeeya intay haleela doontaan
ayluku badinay hoy ayluku badinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal baratanaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratanaa jare kuku bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee kuku bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee أني بعد إيه أني بعد إيه تنك بابانيا أني بعد إيه أني بعد إيه تنك بابانيا بمن فدايو هو البرسي وجيل قالكم بمن فدايو هو البرسي وجيل قالكم بمن فدايو هو البرسي وجيل قالكم بين ما الفضايو هو البركي بجيء لكم
hallow bardaale ee
هلو راجع ورسة الله jawaabta تعالى الاختيارات دي مكتبين معنا غلاسة التوتال بعد الأخبار دي معنا التوتال مكانين sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii biologiga hayti ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda bardaale ee si sax ah ayaan ku jawaabeen walina iyo saas ka heleena lama dhibcood ganacsiga bardaale ganacsiga bardaale geed khilaafka ganacsiga laba laba kale wala caawo durdur waaye waanu caawo lagu haya saaxibo afar le durdur meeshii gan lahay ala og saaxib durdurkiinba afara
ما يهين اوكي لما تبعود وين بقول حاجات لهم تو اتلين دقا اور تصوب حالين دقا ناشر او جيت غيبك اسقوشك وبدا العامك جاري لين دقا جيت غيبك الله قولك تنقى بهاي دين دقا بهاي دقا يعني ما ما قدومي اقول قد دقا قرب ولا دكتور يحيى يعني قد دقا يا اوكي بابا هنتي بابا هنتي waayahay eedaan mahadsanyiin abwaanada su-aalo kala hadaraad waliba iskulaha horseed ee halow horseed horseed ndiyaar garooba su-aali lamaad oo bioloji e waliba ndhiyaase sidatan sheeg lankii ha heli bunugeedka mar lamaad siinka nogoy sheeg lankii ha heli bu-unugeedka mar saddexaada siinka nage weliba la siinku faday magaaga lankii ha heli bu unugaadka jawaabta siinku rajayaan insha allah
كوكو بلاوة حتى ليس بلاوي بركا ايكو بني كوكو بلاوة حتى ليس بلاوي بركا ايكو بني اللي بعد ايه اللي بعد ايه تنك بابانيا اللي بعد ايه اللي بعد ايه تنك بابانيا مل پگايو ول برسي وجيل گالکو مل پگايو ول برسي وجيل گالکو مل پگايو ول برسي وجيل گالکو مل پگارو ہو اول بھر کی بجے لگال کو
halow horseed e
ano raadi warsan jawaabta
allaahuma sagana aljawaab oo noo ee tarjumayaasha ee horseed ee darasiyotirisdin insha allah nibanagadaase robert brown mar labaad kanag jawaabta robert robert brown sax iyo qalad guddiga iyo cabdulaahi su-aali lamaad ee biology e waana la weydiiyey tartamyaalka xaafadda horseed ee jawaabtii ku biyeen toosax eewu walinayo saas ka helena lama dhibcood
الفورما فورما جامعي أيوة.
هذا ما هو ارتبها من هذا اللي هو هو هو هو هو هرسيها بلكاري هور ليب هو نو لكن تعرف لما تبقوا تحافظ هرسيد ما يبس يبلكي ولكن ما يبقى لا ما يبس ما يبقى لك ذاته لأن كهرور لقى ما تبقى كنتم هديك الوكوت بنا إيش وتبقى جيل مالك إزدجي هرسيد مساعد كتوبة يسين ديك ولكن ما يقوم يا آه أنا قلت كهرور ما كان كنتم هنا
waayahay eedaan mahadsanyiin abwaanada su-aalaha daraarta waliba iskulaha bardaale ee halow bardaale bardaale indiyaar garooba su-aali koowaad oo chemistry e waana dhikanta su-aali shanaad ee tartanka uuka walibaan dhiyaase su-aale sidatan haddii milan ama solution b h shayna usa-eeyisada milankaasoy ma acid yawa mise bes mar lamaad siinka nogoy su-aalo chemistry welibaan dhiyaase haddii milan ama solution b h aynu usanageeda sida milankaas ma ay sida mise beeso mar saddexaasiinka nogoy xaafadda bardaale ee su-aala waa chemistry haddii milan ama solution b h aynu usanageeda sida milankaas mamay nagaday ay sida ama bees jawaabta sinku rajayaan insha allah
buuga tartanka barkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka barkaa ku gal baratangaa jare kow bilaawa hataa liis bilaawe berkaa ay ku banee kow bilaawa hataa liis bilaawe berkaa ay ku banee ಅಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಸಂಕ ಬಾಬನಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಸಂಕ ಬಾಬನಿಯ ಮಲ್ ಪದಾಯೋ ಹೋವಲ್ ಬರ್ಸಿ ಬಜೇಲಗಾಲಕೋ مل پدايو اول برتي بجي لغال کوي مل پدايو اول برتي بجي لغال کوي مل پدايو اول برتي بجي لغال کوي
هلو بردال ايه
هلو رادي ورسن جواب.
الله تعالى سؤال استجابتي تسدين ما نغلاشة آسف كانك مركلة ما نغلاشة آسف saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aalii la weydii tartamyaalka Bardaale.
xaafadda bardaale ee sidii iyo jawaabta un ku biyan waliba waa too sax ee uu walin iyo saas ka heleenaa lama dhibcood
jakole
والله أنا لك في ليلة تعالوا لما تقعدوا haa والأول مرقا كل وين وعاوة هدمنا كسو جرا لما تقعد كلا مرقا ها عيه وين وعاوة عاقبة إنا عن عشرة هوستينا كبر برو هاي لما تقعد وميت مزمور حجيسن هايلة لما تقعد تقعد ويبا سيكتي بي دكتور حسين وأسانا كمل قدك قربا عبد الرسائل يقول بي كان كان واحد يقول بي أقاسمها إلى عدى آه، هلال الشيخ شعيب عجائب وايه بدل هذول تفريا هدا فرعيا ويروح يلقى علي وريا ويروح يلقى
waayahay eeda mahadsantiin halow horseed ee
هلو رادي ورسن
horseed indiyaar garooba su-aali lamaad oo chemistry ee dhinaca kalen weliba nagdaase su-aalaas su-aali lixaad guutaan tartanka uu ka waliban dhiyaasa sida tan haddii milan b h ay usanagada toddoba milankaas may nagday icid ama bes mar lamaad haddii milan b h ay usanagada toddoba milankaas ma may nagday icid ama bes mar saddexaad horseed ee su-aali lamaad ee kemistriga ee waliban dhiyaase haddii milan d heshay usanagada toddoba milankaas mamay banagaday acid ama bes jawaabta siin ku rajayaan insha allah
ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jiree buuga tartank berkaa ku gal baratangaa jiree kookoo bilaawa hatta liis bilaawe berkaa ay ku banee koko bilawa hatalis bilawe dadka ay ku bane anni badan e anni bada e kababaniya anni badan e anni bada e kababaniya Deng mal padayo hawal barsi bajel galko Deng mal padayo hawal barsi bajel galko mal fadayo fa wal barki bajel galko Deng mal fadayo fa wal barki bajel galko
hallo horseed ee
هلو نادي ورسن jawaabta
إن شاء الله تعالى سؤال الشجرتين بنغناسة بيس من أه أسيب من أه ونيبرا mar lamaad ka nag adooraaleh
بيس من أه أسيب من أه ونيترال sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii ee hayti chemistriga ee la weydiiyey xaafadda tartamayaasha xaafadda horseed ee jawaabtii ku biyeen weliba waa toosax eewu walinayo saas ka helanaa lama dhibcood Yes, horseed lama dhibood ba ku orinaynaa muusingaari singaari bija maxaa waay magaca dhamaystir muusingaa singaari bija kula bukule weerarsan meelan kasoo dhaafa dogom odayga usuba ku dhaca ma dhaafayno ku orinaynaa war ma oy war uba maalin booro tartiiba noo dhankis diji maki daaro mudaynaa ba ku orinaynaa kan waa wasaarinaynaa maaliga nugu argunaysa waayahay horseed maalin booro yaa nibo ofiisinsigana jarna lama dhibood بوتو والله كان الدجاج كبير لكن اسمه خلاص yaa badanaan may fada barashiya qoonga دجاج dhafto كبير لكن اسمه خلاص lama dhibood ku kuurinayo war haa lamadii dhibood may basin dhikay tawba tawba waayahay eeda amahadsantiin dhextaal kubacda su-aalo hor in sii wadaan insha allah
وأصبان بريء إليا قلم بطل جسوديا barnaamijka tarta aqooneedka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegeystayaal dhugunsaha aytaan welina uu ka tartan xiise leen dhexe xaafado bardaal e iyo horseed e oo una barnaamijka uu ka kadahafurni barnaamijka welibaa farsameeyahaaye cabdirashiid rashka su-aalaha dareerta oo nagda doonta su-aal fiisigas e welibaa iskuulaha bardaale ee halo bardaale
هلو نادي ورسن
bardaale su-aalo fiisigiska ee weli bandhiyaase sida tan haddii aad iska hirta lamashiid oo kono cufshe ay konton kilogaram kan kalena uuse ay soddon kilogaram hasaar wadarta cufafsho marlamaadsiinkanagoy bardaale ee su-aalo waa fiisigis haddii aad iska hirta lamashiid oo kon cufsheeyey konton kilogaram kan kalena uusa'ayey soddon kilogaram hasaar wadarta cufufsho mar saddexaad bardaale dhiga fura haddii ada iskihirta lamashiid oo kono cufsheeyey konton kilogaram kan kalena uusa'ayey soddon kilogaram hasaar wadarta cufufsho jawaabta siin ku rajeyaan insha allah
عيل لفوق بدين الكل اي لفوق بدين الكل فوق ترتلك بركاك وقل برتنا جري فوق ترتلك بركاك وقل برتنا جري كوكو بلاوة حتى ليس بلاوي بركاي كبني كوكو بلاوة حتى ليس بلاوي بركاي كبني اللي بعد ايه اللي بعد ايه هنك بابانيا اللي بعد ايه اللي بعد ايه هنك بابانيا ما الفدايو هو البرسي وجيل الكون ما الفدايو هو البرسي وجيل الكون ما الفدايو هو البرسي وجيل الكون ما الفدايو هو البركي بجيت لكم
هلو هرسات بردالة ايه
هلو راديو واتساب ان شاء الله تعالى سؤال استجابتي في دينمينا غراسة سيتون كي جي كي جي مساء سيتون كيلوغرام مرلمات كنك
مرلمات هديان كنا مينا غراسة سيتون كي جي مسيتون كيلوغرام saxyo qalad guddiga
waayahaye su-aale fiisikiska hayti ee la weydiiyey tartamayaalka xaafadda bardaale ee jawaabtii uu ku biyeen su-aalaas waliba waato sax ewo lama dhibcood iyo saas ka helaan jaakole Maya,
Maya, ayo waxaa waaye waagelkii colooshay taagay dib ogtahay gaari wey waaye laba dhibcood bedale xaajada waa socotaa ahey booski inaad ku xirtiina raba aniga ninkan weerow la dhahayo laba dhibcood kow waxaan ku dhiibay daadiyaha barnaamijka muxudiin xusni wariyaha tan kale waxaa igu dhiibay jacelow cidlo dhahayo okey meesha warkeyga ku dhamaata halow horseed ee
راديو وصل horseed ee su-aali labaad oo fiisigisa dhega fura guutaano wali nagadaasa su-aalaas su-aali siyeedaad ee tartanka uu ka su-aalaasna wali bandhiyaasa sidatan kubad ama banoone yasi walyaa- walaago yar ee qumaata ee korluntuuri haddii use laqxaadka kaynaanka use eyi afartun iyo sagaal mitr bir second ee intaa in la eg yo kor in kaxaasa b amin ama wakhtigee in la eg ku dib yo hanagadaasa marlamaadsiinka nogoy xaafadda horseed ee waa su-aal fiisigiise waana tii lamaad banoone yo kor qumaati lanka tuuri haddii use laqxaadka kaynaanka use eyi afartun iyo sagaal mitr bir second ee intaa in la eg yo kor in kahaasa b amin intee la eg ku dib yahanagadaasa ama wakhti intee la eg ku reed yahanagadaasa mar saddexaad hobasinkanaga su-aalo waa fiisigis kubad iyo kor qumaato lanka tuuri haddii laqxaadka kaynaanka usay afartan iyo sagaal mitr bir second ee intee in la eg iyo kor inkahaasa b amin ama wakhti intee la eg ku dib yahanagadaasa jawaabtasin ku rajayaan insha allah
ay lafoo badin الكل ay lafoo badin الكل فوق ترتلك بركاك وقل برتنا جري فوق ترتلك بركاك وقل تنهاجرين كنتو بلاوة حتى ليس بلاوي بركاي كبني كنتو بلاوة حتى ليس بلاوي بركاي كبني اللي بعد الايه اللي بعد الايه تنك بابانيا اللي بعد الايه اللي بعد الايه تنك بابانيا زين ما الفدايو هو البرشي وجيل قالكم زين ما الفدايو هو البرشي وجيل قالكم زين ما الفدايو هو البرشي وجيل قالكم زين ما الفدايو هو البركي بجي رجالكم
halow horseede
هلو راديو مرسل codkiina koran qaada jawaabta
اللهم وفقنا للجواب إن شاء الله والله فلسطينياشا هورسيت إيه إن حديث ديني جزالة جوابتيني بنغلاسة صحفوتة إيه ميبها بهاسة أفرتي سغال سكن دي هيك ميبهاسة بوين لباسن بوينتي زيرو فايف بوين لباسن إذي إبر شن متر
mar labaad kanag
4.9 second eight minase boil labaatan dhibi ibir shan meter
waayahay saxiyo qalad kutiga
su-aalii sideedaad ee ahaydii ee fisikis waana la weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseed ee jawaabtii uu ku biyeen weliba wato sax aan hayna halow halow bardaale
هلو راديو مرسل jawaabta
إن شاء الله تعالى سؤال الجواتي من غلاسة أفرتي سغال لتر برسكن
kanag
لتر برسكن يعني غلاسة saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aalii iyo markaasa ha ku noogaan tartamayaasha xaafadda horseed ee waana sa ku faa'iidaysi ee lan horsheenay tartamayaasha xaafadda bardaale ee jawaabtii uu ku biyeen toosax aan hayno
waayahay abwaaninta janis siana ee jaakole iyo weerow weliba lasinku faday banoone iyo kor qumaate lankatuuri haddii uuse laqxaadka kaynaanka uuse ay afartan iyo sagaal mitir ber second ee intaa in la eg kor ankahaasa b amin ama waqti intaa la eg ku dib yahanagadaasa horta duwalada kalagaas baa ka sugaysana maylo kuu fahmaya oo madii Kailangan ko si Mel Hora.
koralingemi iyo nay amang iyo wasaase leedaha fahma laakin banooni waa qumaate koralingemi oo haddana bersakin inuu si jeerta leemaha ilaahay nu usoo aariyaysanyi maha nagado usoo aariyay aariyka amanka mada dahraankiyaw banooni kurshay bersakin e kor ku jeerta leemaha teeginyi maha nagado waynoo wareejele ana mayba gabaanu aariyaysanyi maha nagado horta Waa- waa- waayahay ee, guddiga
سؤالي كسويتان لما ذي سف سؤالي كسويتان لما ذي سف ويبا سورسي كشافياسي قدق سؤالو ورسن ويبا سورسين كشاف ياسي قد بيقى سؤاله ورشن قد بيقى سؤاله ورشن قد بيقى سؤاله ورشن
بسم الله الرحمن الرحيم آه سؤال سيادة أهيتي سؤال في سيس آه isla markaasna la weydiiyey tartamayaalka xaafadda horseed ee su-aalasoon dhiyaasi sadatan banooni yaasir umaata ee korlanka gemi haddii laqaxaadka kaynaanka banooniga u sa'eeyey afarta iyo sagaal mitir ber second haddaba sheeg anta anta in la-eg iyo kor ankahe banoonigaas haddana may kaloo laku warsaday aman mase waqti inta la-eg iyo kadib banoonigaasay dib hangnagade su-aalaas jawaabtay haddii aan sheega maybuwa walaal fadahay maybuwa mitir bersekan inay adag kisbees garayta jawaabta maybuwa a waa baba labaatan iyo lama dhibic shan mitir b waa shan second haddii jawaabta kana maybuwa boqol labaatan iyo lama dhibic shan mitir b na maynagadaase shan second
waayahay xuseen oo guddiga kumadda eeda mahadsanyiisa jawaabta usa inshaagi qaybogi dhextaalkii hadeerni xaafado khadka ka jiraayan ee weliba su-aala lama su-aalo bandhikaana bulshada barnaamijka tartanka la dareerta telefoon nambarkii oo weeri doona weliba nagaday eberli hal shan todoba tomi afar afartii todoba eber eber dhegeystayaalka su-aala dhextaalka un weydiyaana su-aalakood weliba waa sheeg bresent continuous tense walaalka erow af soomaali sheeg present continuous tense walaalka erow af soomaali dhegeystahanka horeey iyo siyaan halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله haya walaal magacaaga xaafadda halo barnaamijka la dareertay waayahay dhegeystahaas eh, barnaamijka maladareerna saas dartii eedan ku xugna su-aala dhegeystayaalka dhextaalkan ee weliba waa oo hadiida una ka bii doona sheeg bresent continuous tense walaalka erow af soomaali hallo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة walaal magaagii xaafadda
داود علي عبدي oo ka weerayay deegaanka haaba daa-uud
علي عبدي daa-uud cali cabdi haabran weeraytana
deegaanka habre ka weeraya barnaamijka la daraarta haafi qayb waayahay haye horan gudagal jawaabta dhextaalka eh إن عندنا كل غيرون كل كلمة بوا بريسنت كونتينيوس تنس الصومالي ميدا كهراي دعدد أو صوت
kanag
دعدد صوت يلا كسي أمي سيفتلقين صوت أو حتى لسمياي
waayahay eedaan umahadsantaa Eh, dhegeystaha kaleysiyaana dhegeystihi hataa dhawaay laakiinse sax ee manhaleelna halo asalaamu calaykum walaal magaaga xaafadda magaaga kanag
حسين حسن محمد ديغان xuseen جديد xasan maxamed deegaanka
دليل دليل
deegaanka
دليل دليل
gadeedha miya
اه waayahay barnaamijka la daraarta
اه سؤالكم بوين كمان
sheeg present continuous tense walaala keero af soomaali waayahay dhegeystahaas khadka kubahi Eh, dhegeystayaasha kaliya fursadan siyaana dhegeystahan fiirna halo asalaamu calaykum halo waayahay dhegeystahaasna khadka kugohi dhegeystayaasha halo asalaamu calaykum وعليكم السلام walaal magaaga xaafadda
معي إبراهيم على عبد الله حافظ المرسل ibraahim macalin cabdulaahi xaafida mursal barnaamijka la daraarta اه haye horan gudugal
su-aalo jawaabteedeen isku daynay waa dhacdo oo xatalifadooda waana dheehay
kanag
dhacdo xatalidooda oo waana dheehay waaye magaaga kanag
ibraahim al cabdulaahi ibraahim macalin cabdulaahi xaafidana
mursal
تلفونكان اللي صدام اللي تم إيشان تضاد سجال معه waayahay eedaa mahadsanta lii soddon ili toban iyo shan toddobaatan iyo sagaal waayahay su-aalo koowaad ibraahim sifaylaan halaale su-aalo lamaad iyo dhegeystayaalkan bandhigkaana su-aal lamaad dhegeystayaalka lagu fadwaliya taa sheeg barboosiishan walalka eraw af soomaali dhegeysta sheeg barboosiishan walalka eraw af soomaali dhegeystahan kalasyaan halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal magacii xaafada
إبراهيم عبد الرحمن ديغان هيري ibraahim cabdiraxmaan ibraahim haye ee, barnaamijka darate
آه haye jawaabta
جاب ده وريقنا ولا sheeg proposition walaalkeero af soomaali waayahay dhegeystahaas fursadda ku faa'iidaysid waay Ee, dhegeystayaasha kale yaa bandhikaan sinkuy halo asalaamu calaykum raadiya isku dheere walaal ama isku dame
حافظ مرسل cabdiraxmaan aadan xasan miya
آه xaafadda mursal barnaamijka dararta cabdiraxmaan آه إيه دي aye horan gudugal
آه جلالي
waayahay eedaa maasanta jawaabta si saxa in sheegtay telefoon nambarka
الشيخ sideed أفرتي الشيخ afartii sideed تضغطين أمس toddobaatio lama صدقي صدقي soddon iyo toddoba magaca ninkanak
عبد الرحمن آدم حسن cabdiraxmaan aadan xasan xaafadda mursal waayahay eh, cabdiraxmaan iyo ibraahim beedan waasiyin insha allah eh, hadiidiya ka bii doona su-aalo wasdhexdaalka ee iyoona weliba kumid naagdan labadii qof ee ku horreey ee abaalmarinadaas mutaysana doonan insha allah xaafadowga reedankanagadan wali xaqiijiyay intii khadka ka jaraan in kale halow berdaale e
هلو رادي وصل halow horseed e
Hallo, Radio Warsaw.
eeda maasintiinsi waqtigan ilaalideen halow abwaan weerow halow jaakole halow jecelow aan roogahay aniga kuwa kale abwaanka eh, weerow iyo abwaan jaakoloba waayahay waqtiga dhi wali cusdaani abwaaniinta xaafadoosha diyaar waay iyoona intiiyo ha xaadiran stuudiyaha iyo ku rajayaan insha allah su-aalaha dareerta waliba iskulaha xaafadda horseed ee halow horseed halow bardaale
هلو رادي وصل raarlahaada su-aalaha dareerta waliba iskulaha bardaale bardaale dhaga fura su-aalaha siinka dareerta ee, waliba nagada doonta su-aali sagaalaad ee tartanka uu ka
baaburku geed inkiirin yaa nagartaha nuglaysidaay ciidan kuumaan wajigu yaray baaburku geed inkiirinayo waa nagartaha nuglaysidaay hadhamaystima haye saaxiibkan waa kalsoonkii iyo hadaga ku furdwaysiyo nagarta kuwatagtay
waayahay halo bardaale
هلو رادي وصل bardaale su-aali koowaad oo xisaabe in diyaar garooba dhinaca kale nagdaasa su-aali sagaalaad ee tartanka uu ka su-aalo walbandhiyaase sida tan isaaq iyo aliyow yeed lixdun iyo kow shilin inqaybsadi si isaaq sagaal shilin indheerada cali meegaa markaasi haysada mar lamaad siinkanagoy bardaale ee su-aale xisaabu aliyow iyo isaaq yeed lixdun iyo kow shilin inqaybsadi si isaaq sagaal shilin indheerada cali meega mid meega qofba haysada mar saddexaad siinkanogo sheeg waa su-aalo siinkanogo mararka saddexaad isaaq iyo caliyow yar lixdan iyo kow shilin inqaybsadii si isaaq sagaal shilin indheerada cali meega midba haysade jawaabta siin ku rajayaan insha allah
ayluko badinayhoy ayluko badinayhoy buuga tartalka berkaa ku gal baratangaa jare buuga tartalka berkaa ku gal baratangaa jare kow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee kow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee كبابانيا اللي بعد الايه اللي بعد الايه كبابانيا زين ما الفدايو هو البرشي وجيل الكون زين ما الفدايو هو البرشي وجيل
waayahay weli ka nagaana su-aalaas oo iskula haytay xaafadda berdaale ee si isdhaafsaniya in sheegnay marka eh, guddiga weliba go-aamiya intii ka nagna si saxe eh, berdaale su-aal welibaan dhiyaase sidatan isaaq iyo cali iyo lixdan shilin eh, aan qaybsaday si isaaq sagaal shilin aan dheerada cali hataba meega qofba haysada marlamaasinkanagoy isaaq iyo cali iyo lixdan iyo kow shilin in qaybsaday si isaaq sagaal shilin an dheerada cali hataba meega qofba haysada isaaq iyo cali iyo lixdan iyo kow shilin in qaybsaday si isaaq sagaal shilin an dheerada cali meega qofba haysada jawaabta sin ku rajayaan insha allah
اللي بعد الايه اللي بعد الايه كبابانيا اللي بعد الايه اللي بعد الايه كبابانيا زين ما الفدايو هو البرشي وجيل الكون زين ما الفدايو هو البرشي وجيل الكون زين ما الفدايو هو البرشي وجيل الكون زين ما الفدايو هو البركي بجيت لكم
halo berdaale
Aló, Radio Warsan. Inshallah Jawaab- taala jawaabta.
jawaabta jawaabtiisa may nagaraashe cali may hayshe dhexdi ah, labaatan iyo shilan isaaqna may hayshe soddon iyo shan shilan kanag jawaabta
haddii markada kanaag may bua cali may hayshe labaatan iyo shan ah, labaatan iyo shilan Ah, isaaqna may hayshe soddon iyo shan shilan labaatan iyo soddon iyo shan shilan
sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii xisaabta hayti ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda berdaale ee jawaabtiyo ku biyeen su-aalaas xisaabta haytidoo sax ew walin iyo saas ka heleena lama dhibcood
berdaale lama dhibcood jaakole Ahoy, ahoy, berdaale. Aye, weerow.
Yes.
Muufo, ab, shaahi, cun.
نعم يا.
ورفع شاي أبوي موفو microfonka dhaq.
كل شاي عضو كل هاي Yes.
سوتي انجر لما عبطون تتقلي كيرا مصبار نكران كرو اهي وش وانا ماي برداري ساسي الكوبا يا لابد بعود waayahay والله هاي كل يبي بالوف سايور لينكا ساتوليها غيرت بعد عيب يدوا اوكي تنكراني وعفو يبي أبو ورو ابو ورو سيدي هفر عيب waayahay eeda mahadsantiin weero marwaaxada dami ee su-aalaha daraarta weliba iskulaha xaafadda horseed ee halo horseed
Hello, Weero Radio Marwaaxada Warsan.
Dami. Ee, su-aalo lamaad ee xisaab ee weliba andhikamaase sidatan tiro iyo shan laka dhowi kubacdina tuma isedi laka dari markaas meba habantay afartun isiyeed raadi tiradii marlamaasinkanagoy horseed ee xisaabo su-aala tiro iyo shan laka dhowi kubacdina tuma isedi laka dari markaas meba habatay afartun isiyeed raadi tiradii horseed mar saddexaad oo basiinkanaga tiro iyo laka isna laka dhowi kubacdana tum isidii laka dari markaas weliba habatay afarti isiyeed raadi tiradii
ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal baratan aajare buuga tartanka berkaa ku gal baratan aajare koko bilaawa hataa liis bilaawe berkaa ay ku banee koko bilaawa hataa liis bilaawe berkaa ay ku banee anni badan ee anni badan ee hank baabaniya anni badan ee anni badan ee hank baabaniya Deng mal padayo, hawal barsi, bajel galko. Deng mal padayo, hawal barsi, bajel galko. Deng mal padayo, hawal barsi, bajel galko. mal fadayo wal barki baje lagalko
hallo horseed ee
هلا راجي ورسل codka koran qaada jawaabta horseed
إن شاء الله بإذن الله الكريم سؤال سجوابتي من بنغداسة صلى الله kanag
سؤال سجوابتي من بنغداسة إن شاء الله صلى الله sax iyo qalad guddiga waayahaye su-aali xisaabtahayti ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseed ee waana nagadaasa su-aalii tobnaad ee uu ka jawaabtii uu ku biyan horseed ee su-aalaas too sax أو too sax ow lama dhibcood lama dhibcood lama dhibcood xaafadda horseed ee لما تبغى يرو قدو ما بسؤال زي ما يبغى طو يرى كلياتنا وليك تكتوها وكانو ما اللي ماسكارو مزيو تيغن تلاي رجعرو سنين كنو يا أخي لما تبغى ضلال يرو جاكوه horseeda la harbiye hibidkana mukuduuri anahaa soo miniska kuwaana gowde isdhiiblay kaeraan haatoy lama dabcood horseed inta dhika d m o
hallo berdaal ee
هلو رادي وطن
su-aale tun iyo koowaad ee tartanka uu ku indiyaar garooba waana nagadaasa su-aale koowaad oo taariikh eh weliban dhiyaasa sidatan sheeg sanadkii bilowdii dagaalkii koowaad ee adduunyada sheeg sanadkii bilowdii dagaalkii koowaad ee adduunka sheeg sanadkii bilowdii dagaalkii koowaad ee adduunka
ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal baratan aajare buuga tartanka berkaa ku gal baratan aajare koko bilaawa hataa liis bilaawe berkaa ay ku banee koko bilaawa hataa liis bilaawe berkaa ay ku banee anni badan ee anni badan ee hank baabaniya anni badan ee anni badan ee hank baabaniya سين ما الفغايو هو البرسي وجيل قالكم سين ما الفغايو هو البرسي وجيل قالكم بيت ما الفدايو فوق البركي وجيل دالكون بيت ما الفدايو فوق البركي وجيل دالكون
هلو بردالة ايه
هلو هلو هلو راديو واتساب jawaabta
إن شاء الله تعالى سؤال جوابتي أجلس بين من غلاس لواتي شيئتي جولاي ومعي ساعة وتمية صار مساتي مركز كنا من غلاس لواتي شيئتي جولاي ومعي ساعة وتمية صار
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii taariikhda hayti ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda bardaale ee su-aalaas jawaabtiyo ku biyeen bardaale ee weliba waa too sax ew lama dhibcood xaafadda bardaale ee lama dhibcood
أيه برجع لما نبعضه لوركي بابوس المساحة يا أخي لوركي هذه كانوا لما نبعض تو هاي جنكديري الله مستعام مقايد اسبامو الله أكبر ورجع كو تنكر وهاي جنكديري برو مدر لنك كيلو سبعة عنك كأه برو مانور يلا برو مانور حافظ ايش هواي halow horseed ee
halow radio warsan su-aalihii toban iyo labaad ee tartanka uu kan diyaar garoobaa waana nagadaasi su-aali labaad oo taariikhe welibaan dhigkamaase sida tan sheeg sanadkii bilowdii dagaalkii lamaad ee adduunka sheeg sanadkii bilowdii dagaalkii lamaad ee adduunka sheeg dagaalkii bilowdii dagaalkii lamaad ee adduunyada
عيلكو بدين يكون عيلكو بدين يكون بوق ترتنك بركا فوقل برتن هاجري بوق ترتنك بركا فوقل برتن هاجري كوكو بلاوة حتى ليس بلاوي بركا ايكو بلاي كوكو بلاوة حتى ليش بلاوة برجع كوباني علي بعد ايه علي بعد ايه تنك بابانيا علي بعد ايه علي بعد ايه تنك بابانيا زين ما الفدايو هو البرسي وجيل قالكم زين ما الفدايو هو البرسي وجيل قالكم بيت ما الفدايو فوق البركي بجيل دالكون بيت ما الفدايو فوق البركي بجيل دالكون
halow horseed ee halow radio warsan jawaabta
إن شاء الله بإذن الله الكريم سؤال الجواب تيمي بنا غلاس كون سغال بقول صدني سغالكي kanak
كون سغال بقول صدني سغالكي guddiga
waayahay su-aalii taariikhda hayti ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseed ee jawaabtii ku biyeen su-aalaas weliba waa too sax ew lama dhibcood horseed ee yaas horseed ee lama dhibcood yaa Mikrofoonka toos.
jaabkuraa haddaa tuusiye maalan boro nin dhiniga fadhiya maalan boro war wa ma fadhan waan ugu hayaarteen adi jaakurba doodayba kurinayna laba dhibood laba dhibood baa leedahay total ma sheegaysid waanu wereersacdow arrintaasi ani halli isig maalan boro ee jaakule lama dhibcood yaa lana unuuna waa horta laakiin waa kaatoo daba u tungnay waanu ku soo qabanaya ma fahmino lama dhibcood horse d m o ku qaado anoo abwaanweeronayaa caawada waa isku qataaranahay waan isku tarmay dhuuqsan yahay moogta maalan boro si lamadan dhibcood mee ku qaadaa sanaha d m o halo bardaale ee
halo radio warsan diyaar garooba su-aali toban saddexaad ee tartanka uu ka waana nagadaasa su-aali koowaad oo suugaan e sheeg macnaha ereyga aroob mar kale sheeg macnaha ereyga aroob oroob oroob
aroob oroob sheeg micnaha ereyga oroob jawaabta siin ku rajayn insha allah
ayluku badinay hoy ayluku badinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare kow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee koko bilawa hatalis bilawe berka ay kubane Ali badan e Ali badan e kababaniya Ali badan e Ali badan e kababaniya Semal padayo hawal barsi ojelgal ko Semal padayo hawal barsi ojelgal ko mal padayo hawal barsi ojelgal ko mal padayo hawal barki bajelgal ko
halo bardaale
halo radio warsan Jawaabta.
allahu tacaala su-aal jawaabti hadii sidayna may nagalaase markii oo la dhisow dambila balaanto dhandirow min hoore markii la dhisow balaanto dhandirow ee iska
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali haytii su-aal suugaan ee ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda bardaale ee jawaabtiga ku biyan su-aalaas toosax ew lam dhibcood bardaale ee
laba dhibcood ay leedihiin ciyaar waaye laba dhibcood waxaa isugu dhiibnay gudoomiye xaafadda bardaaniya okay qaaqursaa moogday guudooginaan ku shiganagada
waayahay halo horseed ee halo horseed
halo radio warsan su-aalanka damboyta ee tartanka uu ka waana nagadaasa su-aali tobni afaraad diyaar garooba dhinaca kalena su-aali lamaad oo suugaan ee walin dhiyaasa sitan sheeg macnaaga ereyga deeq roor mar lamaad sheeg macnaaga ereyga
diig diig deeq roor sheeg ereyga waa sheeg macnaaga ereyga deeq roor jawaabta siin ku rajaan insha allah
ayluku badinay hoy ayluku badinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka بركا فقل بغتن اجري كوكو بلاوة حتى ليس بلاوي بركا ايكو بني كوكو بلاوة حتى ليس بلاوي بركا ايكو بني اللي بعد الايه اللي بعد ايه تنك بابا يا اللي بعد الايه اللي بعد ايه تنك بابا يا بين الفضايو هو البرش وجيل الكون بين الفضايو هو البرش وجيل الكون بين الفضايو هو البرش وجيل الكون بين الفضايو فوق البركي بجيت لكم
halow horseed ee
halo radio wilson jawaabta
insha allah cabdillahi kariim su-aalaas jawaabtimay baa nagadaastay deegsoornay balceray markuroq qowada bilaantin eelan baxaana biyo ku guuyayaan yameeraleehi oo waana ku fog meelo markaas rugan yameeraleehin deegroon leere saxiyo qalada guddiga
waayahay su-aaleetumi afraad ee haytii su-aal sugaaneed waana ee, la weydiiyey tartamayaasha xaafadda ee, horseed ee jawaabtii uu ku biyeen su-aalaas weliba wato sax ow lama dhibcood iyana saas ka heleen xaafadda horseed ee لما تبعد سلام سلام سلام يا جاكل يا سلام ورزيد لما تبعد ما بس يمكن ديبه يا ديبه ان ديبه دغه هاو دی وی سبا کولنا اوس فریره می شکر پدان کو دی می ها رنتي سمان بوروس شيغو ما بل لما تبعد سينك ديبه شكري اسماعيل احمد شكري بدان ويان هرساسين روبدا waayahay eedan mahadsanta abwaanwerow su-aalogyo meelanin ka dhammaadeen su-aaloogaasi welibaa diyaaraday jaamacadda koonfurta soomaaliya meebana tabaftire ama hagaajiyey ustaad maxamuud abuukar cabdulaahi guddiga ku sugaana natiijada lamadaasi xaafadood oo una ka dahfurnay tartanka uuka cabdirashiid rashka oo barnaamijka seerlaan farsameeyna agmahad nagaana inta guddiga natiijadaas ka mashquulsan yihiin iyo wali faday lamada abwaan ee, weydiina ee, nin lama su-aalood ee, ما هلين طلعت
ee,
لما لما ما انها طلعنا مش
waayahay laga helin toosan weydii doona مدينة يا برناج عمر يا مسوي ايوه يا لا سؤال ليلى Diyaaritina horta.
لا ليس سؤال لها مين شيخ رضا diyaaratina يس ها ya اه واحد. نعم
okay waayahay ما مروج يا هيت المروج
merajees waro انا انا ادرا على- على بديارها.
انا في ويرو يا يا waayahay ما Eh.
نظام بما
abwaan jaakalo le koofaday intaada suranta stuudiyaha meel kumad ee warsanaka qoran si degdeg e kataaboy
بركب هذا هذا انبلنا ايكيني aye ايكيني اسوي جود يا جرود وين بقصد انا فلاي صوت اي اكل شيء فلاي كله aye والله جابنا microfonka dhoo وانا والله وانا اخيار اللي شاغنا ما هو ملين جاك مدو هنا كان هنا مدو جاك ولا مدو لا بلا مدو هنا كان هنا مدو وا سبعه Hey.
اقول الانسان هنا كان Su- هنا su-aalo kale lankunku dhamaysatay اخيار اشاب اخيار اشاب su-aalo kale lankunku dhamaysatay markaas bacdinin sheef هاي
warow si degdeg e ku surun marwaaxadda lamaad sadijay لا يا ولا انا جيك لانك ورسنايو استوديو أنا تفهم شيء بدلين ما- لان ما يكون أنا استوديو الجزيرة هاك وأنا أها.
مروحات من من دارت من ما يكون ولا يمشي لا ضوء.
أسبوعي والله استوديو ده ma iska day surun guddiga ka aragahayo Guddiga aragaha.
wala suubiyaasa tan of Guddiga qaybta ka far- aragaha.
qaybta farsamada hal mar jagsi qayb qaybta saddexaad jeey ma tan una fadhilna ma ishtaas hal mar lay taafo qayb saddexaad jeey ها.
دمي أبو ليري cabdulaahi jecelow Lehay.
adi- adika jarta qaybtaasi adi cabdirashiid rashkaaye لهري لهري qaybta titaa macbira ka darta way hamin laba dhibcooda latin mayla haye jacola
anigahow sida nigahow waana qasuco waana ma Qof- inta qof koortiyo shakis.
ma inta koortiyo ofto oma taas beyt kaagani ofto beyt kaagani waab wala wala ka dheerdo inoo dhaaf mama waan fuurdadahayki madam madam way dheereeye Hey.
sheedbey sumakanagadaw ya sheedbey sumakanagadaw jaad aanto dhafarto shaakado fay adduunka garatoo leehi مداده البيت نغرس ويرو إيه.
وقول لي جال لي كتل دلاله شاكل ينقلي ماما ماما ورحمة سياسة مدير شوقي هبوتي ودي ايدي ناسوي كيف وعنو باس اباوكي تين باسك تعبان في وايد تعبان في وايد
laga diin hagaadi xillo oo may diin hagaadi usmaadun walaa haashanaay muddi ya lanki deenti kudhumo ganaadi lanki walaa buuridi madon soba kori aa lanki nam geema go-aanka deera in lanki beesis ha ku qaada lanki unkoy hebelo arag deelayri marku lanki nimiila fadhiya aa hebelo kid waakoelayri madon amagi kamu beesimahaina erimade beesiha kaadhay lanku haashino madow bahay hadduu ablanki maab isbedeleen intu sinku kulusaaday oraya magna mognaayr
waayahay eeda mahadsantiin Eh, guddiga xuseen asyaano si isu inka dhawaaqa natiijada Eh, kubacad barnaamijka gabagabeeyey dooma
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد وهمينك كوة آه، ترتن أقواناتك بالبركة سنة آه، رمضان وسيسين كبرتان با لك قوضي جاري إذا عد راديو ورسن وأن أسكو كارلا دايان ولا لها قرب ولا إيو إذا عد راديو ورسن أو سند كان مرتنين كأه ونون كعزومني هو بإلهي رالك نغد إني سؤاله إج... آه، دينا ترتن كهنين دياريان آه، مامولك جامعة كونفورت سوماليا وأنا إذا أنك مهات نغانا صدق قيمها له أو أو كترتن كهنس كدور ذن ميكال أنتم كمهات نغاي ميكال أنتم كمهات نغاي داديها آه، ترتنك سدا شرفت لنينك دادي هاي مهدي حسن حسني iyo guddiga kale oo ay kala sugan stuudiyaha ee, walaalkay maxamed salaad iyo walaalay saliim sheekh shucayb Ee, saas oo kale ma ing mahadnagay ee, dadka ang matalay tartamyaalka xaafado mise dhinaca majaajilada abwaan weero iyo abwaan jaakoole Ee, saas oo kale ma ing mahadnagay farsamayaqaanada ee, faryaa fudud cabdulaahi jaceelow iyo cabdirashiid rashka iyona eed eedaan mahadsinyo iyo agaasimaha guud ee idaacadda radio warsan iyo macalin cali cabdinuur Ee, markaana intaas un ku baha kadib may mahad ballaaran aan jeediyey lamada xaafadood oo ka tartameen miiskii mikrofonka idaacadda radio warsan hana social haayeen horseed ee i berdaala ee oo la kafuraay tartankii oo lan qowdaay tumanka xaafadood oo magaalada baydhabo ku koobanaayeen tartankaas oo ka jowi nabdon ilaahay ninka furi furi waan haddana ninka hiri ilaahay ka mahadsan Ee, haddana aan gudiga dhinaca natiijooyinka ee, oo ka mayba inta ka tartamay lama xaafadood horseed ee berdaale ee ee, walow xaafad kastii xag aan lahayta in la weydii todoba su-aalood waana iyo kula koyan min dhibcooyin tiro ah haddii aan ka hormari tartamyaalka xaafadda horseed ee may xag aan lahayan in la warsado todoba su-aalood mayse sax aan ku jawaabina todoba su-aalood iyo xagga aan lahayan li kumid ah maysaas ka heleena guud ahaan dhibcooyinkii oo la kooyan tumi lama dhibcood iyo awalna aan helna oo faa'iidaysiya oo ka meelan kula koyna tartamyaalka xaafadda horseed ee tartamyaalka xaafadda berdaale ee iyoona may xag aan la hayana in la warsado todoba su-aalood meeliyoose sax aan ku jawaabeen todobadii su-aalood la warsadi guud ahaan dhibcooyoo la kooyana mayba meelo ka heleen oo ka tartankan ee tumi afar su-aalood iyo awal faa'iidaysi aan ku helna dhinaca dhigsho mase tartamyaalkiiyo ha ka horjeedi ee horseed ee awal faa'iidaysi ah haboo yaraatay aan ku helna saas mayba guuli ka ratay oo tumi afar dhibcood iyo tumi lama kashar badiyay xaafadda berdaale ee oo ka badiyay hamiinmadan oo ka kan ah lama dhibcood tartankana may guulisa ka ratay oo ka tartamyaalka xaafadda berdaale ee ooyo heleen lama dhibcood eed iyadaa mahadsantiin xusniga ka wareejiya
waayahay cabdulaahi jecelow hamiin dambe lamada xaafadood hamiin dambe tartanka cabdulaahi iyadaa mahadsanta muxudiin tartankii oo gebagebo ka dhow waana markaas natiijada iyo guddiga ninka dhawaaqeen guulinayo markaas uu ganta ku qaadadeen bardaale ee horseedna saas oo kale ayaana guulaysatay mar haddii tartan xiise leh bandhigtay mahadnagaana hamiin dambe haddii ilaahay uu sicra waliba wejiga lamaad ama hamiinka lamaad ee bilo barakaysan ee ramadaan una ku rajaya inay tartan xiise leh in iyo iska argaan idaacadda warsan xaafado shal ee wadajir e iyo daarusalaam b mar lamaad iyo ka nagee hamiin dambe diyaar garoobeen xaafado wadajir e iyo daarusalaam b
cabdulaahi ma lamada b ms a waay mar lamaad iyo ka nagee wadajir e iyo daarusalaam b diyaar garoobeen hamiin dambe insha allah waayahay lamada xaafadood ama hal dhegeystayaa halow berdaale berdaale hee hadhowaada gabagabadee
بسم الله الحمد لله وكفى ايد ايد عن كما سنتين في البرنامج من دار الهياكل فلما تمام بينكم هذا مغانا تبدو برنامج
في انا في ما يدري
horseed horseed horseed aamusa halow horseed haya gebagabada hadhowaada halow horseed halow horseed haya gebagabadii meel fadeen barnaamijka gebagabeyahay maasha allah ilaahay macaskila ilaahsan suurtageli intin ogula tartayna xaafada darjaala ee sida dhamamayb waa horta maybasan lahaa raadiyo warsan shaqaalaha raadiyo warsan maybaa lahaa ramadaan kariim iyo dhammaan muslimiinta kale maybaa lahaa ramadaan kariim iyadiidanka farxasagna maadaama horta lamashida dadkadhow kula jabe mayba iyadan faraxsana maadaama saaxiibadan hadiyo guuro raacdi iyadan faraxsana waayahay eedaa mahadsantiin hamiin fayleysan lahaa ramadaan kariim bardaale ee iyo horseed ee tartanka xiisele iyo degenaanshaha ka dhehanga bandhikan guutaan barnaamijkan taga gabagabeeyaan walibaa mahadnagay cabdirashiid rashka oo farsamaha garaadnaaye barnaamijka uu ka ninka farsameeyay guutaan idaacadda iyo barnaamijkaba aan taga gabagabeeyaan aayadaha qur-aan kariinka ee qoolka ilaahay
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل